Rondé on VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com waa aroor axada oo bisha abriil ay tahay toddoba sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah shahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah qorax madoobaadka oo laga cabsi qaba inay saamayso gobollo ka tirsan dalkan maraykanka dadka kow salaad badan inay tukadaan laba inay ducaystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambaysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid a xildhibaanada laga soo doorto dalka kanada ee soomaali kanadiyanka ah oo ka hadlaya dilalka kanada iyo dhallinyarada soomaalida ah oo xal loo raadinayo xilligan qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa sabtidii waxa uu daadgureeyey ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo qof oo ku nool gobolka orenburg oo ku yaala xuduudda koonfureed ee ruushka kadib markii uu derbiyada jabsaday biyo xireenka halkaasi ku yaalay kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa habeenkii oo dhan ka shaqaynaya sidii ay u samata bixin lahaayeen dadweynaha ku nool agagaarka biyo xireenka fatahay ah kaasi oo ku yaala meel u dhow magaalada orski oo ku dhow xuduudda ruushka iyo kazakhstan xafiiska warbaahinta ee guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ilaa iyo haatan la samata bixiyey afar kun afar boqol iyo labo qof oo ay ku jiraan koob iyo waa kun iyo boqol qof oo caruur ah waxaana khasaarahaasi uu soo gaaray ilaa iyo lix kun oo guri arrintaasi ayaa timid haddaba kadib roobab xoogan oo halkaasi ka da-aya maalmahan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku amray wasiirka xaaladaha deg dega ah inuu wax ka qabto xaaladda gobolka sida uu sheegay afhayeenka aqalka krem linka xilli dambe oo xalay oo sabti ahayd ah hay-adda cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w f b ayaa waxay ka digtay in dagaalka ka socda suudan uu halis ugu jiro in uu abuuro dhibaatooyinkii ugu darnaa ee macaluula waxaana haatan ay sheegaysaa hay-adda in ay ugu dambayntii ku guulaysatay inay cunto gargaar ah oo baahi weyn loo qabay ay geyso gobolka daarfuur taasi oo noqonaysa gargaaradii ugu horreeyey ee halkaasi la geeyo muddo lix bilooda hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ayaa sidoo kale ta sheegtay in ilaa iyo haatan kolonyo ah oo gaadiid ahi ay ka soo tallaabeen dhinaca xadka dalka jaad oo ay gaareen gobolka daarfuur dabayaaqadii toddobaadkii hore kuwaasi oo sida hay-adda gargaarka ay sheegtay loogu talagalay ilaa iyo rubuc milyan qof oo ku nool waqooyi galbeed iyo bartamaha daarfuur w f b ayaa sheegtay in hoosha gargaarada ah lagu gaarsiinayo daarfuur in dib loo dhigayay muddo dheer hase ahaatee ugu dambeyntii la fasaxay kadib markii wadaxaajo dheer lala galay dhinacyada ee qusaysa arrintaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa subax axada oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahaye aan ku bilowna eh maalintii waa maalinta isniinta ay fooda nagu soo haysa waxaa la filayaa in qorax madoobaad lagu arko gobollo badan oo maraykanka ah waa qorax madoobaadka la filayo inay gaarto gobollo kala gedisan oo maraykanka iyo dalalka dariska ahba haddaba muxuu ka dhigan yahay qorax madoobaadkaasi sidee ayaana bulshada maraykanka loogu sheegi karaa waxyeeladiis in looga hortegi karo isniinta toddobaadkan ayaa maraykanka iyo waddamada deriska la ahba waxaa si weyn loo hadalhayaa in la arki doono qorax madoobaad qoraxda ayaa qorax madoobaadkeeda waxa ay timaadaa marka bisha ay kala dhex gasho dhulka iyo sidoo kaleeto qoraxda taasi oo keento ah inay madoobaato qayb ahaan ama gebi ahaanba sida saynisku uu dhigayo inkastoo diinta islaamka si ka duwan sidaasi loo fasiro toddobaadkan qorax madoobaadka dhici doona ayaa waxaa laga sii digayaa bulshada inay indhaha si toosa ugu fiiriyaan qoraxda marka qorax madoobaadka ay timaado iyadoo warbaahinta maraykanka iyo guud ahaanba caalamka intooda badan laga sheegayo sida saameynta ay ugu yeelan karto waddamadan deriska ah haddaba xaliimo nuur waa ku-xigeenka madaxa iskuulka sare ee derin high school ee ku yaala gobolka maine waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxyaabaha sababo qorax madoobaadka qorax madoobaadka waxay dhacdaa bisha markay daboosho qoraxda saasna markay dhacdo inta badan cirka dhan mugdi uu noqdaa hadeertaana midda abriil oo sideedda dhacayso waxaa waaye saddex boqol sano a haddana sugayna mid oo saano kaleeta inay dhacdo areadeena especially north america waa tahay maxaa ugu badan ama ugu wacan oo keena qorax madoobaadka sideedaba waxa waaye wax oo phenomenon natural phenomenon wax la dhaho bacdimaa ee qoraxda iyo iyo bisha ee inta badan ay is-agmaraan ay is-dhaafaan marna waxaa dhacda qoraxda iyo bisha markay is-dhaafaan bisha aa daboolayso ama ka hor ha daboolayso qoraxda markaas markay dhacdaa la dhahaa solar eclipse marka tan jidkan oo from texas to maine saddex boqol sane haddana qaadanaysaa inaa aragno gudaha maraykanka cabsi weyn ayaa jirta sida horeyba aan usoo sheegay oo la hadal hayo in qoraxda aan si toosa loo fiirinin haddaba waa kuwa gobolada ay mari doonto qorax madoobaadkan oo ay saameyn doonto waa kan faadil sheekh maxamed oo barta culumta siyaasadda deganna minneabolis saara waxay leeyihiin warbaahintu isniintan hadda inuu soo aado hadilah raalli ka noqdo ooy bishan hadda abriil ay tahay sideedeeda ayaa waxa uu leeyahay saacaddu markay tahay kowa duhurnimo iyo afartan daqiiqo oo duhurnimo ah ayaa waxaa dhici doonaa qorax madoobaadka waxay leeyihin wuxuu ka bilaaban doonaa mexico wuxuu mari doonaa xagga maraykanka sida dallas iyo maine oo kaleeto magaalo gobolada la dhaho kadibna wuxuu u gudbaya xagga canada ilaa wuxuu ku dhammaan doonaa bay leeyihiin xaggan iyo badda loo yaqaano atlantic ocean loo yaqaano waxay ku leeyihin marka intuu socon hayo waxay ku qiyaasaan shan iyo labaatan shan iyo shan iyo labaatan second ilaa thirty second bay ku qiyaasaan wax aada u siweyn maayo oo sakano u guddahayo dhinaca culimmada diinta markii la eego diinta islaamka waxaa shacabka lagu wargeliyaa in ay guryahooda ku sugnaadaan oo ay salaad tukadaan haddaba maxay tahay salaadaha wakhtigan laga rabo dadku inay tukadaan ama sidee ayaa looga doonayaa inay ilaahay ugu dhowaadaan oo ay u ducaystaan imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa oo ku yaala minneabolis ayaan isla khadka telefoonka ku weydiiyey su-aashaasi iyadoo kooban islaamka wuxuu qabaa markii xadiis waxaa jiro nabiga ala sl dhowr xadiisaa jirto laakin waa soo koobayaa axaadiistaas marki laisku celceliyo micnahooda waxa waaye ilaahay qorax madoobaadka ilaahaa sameeyo wuxuuna u sameeyaa ilaahay caalamka awooddiisa inuu tusiyo caalamka waxaa la leeyahay qoraxda anaa maamulo markaan rabo aan bedelayaa xaaladda ay ku sugan tahay awoodda intaas way marka dadkaa lagu cabsigelinayay rasuulku wuxu yhi alay salaam yuqawifu allahu bihimaa cibaadahu oo micneheeda ee tahay addoommada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxaa lagu cabsigelinayaa awoodda ilaahay subxaana wa tacala la tusinaya waxaad awood leedihiin ma lahan awoodda ilaahay waa tan cabsada ilaahay subxaana wa tacala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay markii arrintan oo kale ay dhacdo dadka kow salaad salaad badan inay tukadaan laba inay ducaystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambaysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala haddaba saynis ahaan maxaa ka dhalan kara dadka marka ay fiiriyaan xilliga qorax madoobaadka mar kale xalimo nuur bacdimaa haddeertaa aniga assistant principal ahay impactka ugu weyn oo inta badana waaridyooyinka ugala hadlo waxaa waaye ilmaha way jecel yihiin qorax madoobaadka inay fiirsadaan ee arkaan inta badanna ilmaheena marka ugu horeysa waay ee waxaan arkayaan marka impactka ugu weyn waxaawaa qofka adduunsa haysanin qorax madoobaad okyaalo oo specialized ah solar eclipse classes la dhaho hadduusa qofka wadanin uu fiiriyo qorax madoobaadka waxay keeni kartaa qofka inuu noqdo indhoole ama damage badan inay indhahooda gaarsiiso marka waaridka waxaa la taliyaa iyo ardaydeena iyo macalimiinta mar walba isniintan cunigaada inaad u sheegtid ama adi xataa qof weynaad u tahay waa mucjiso maasha allah oo oo ilaahay keenay inaada adiga indhahaado saas ah adooda haysna solar eclipska inaad fiirisid gudaha dalka maraykanka waxaa jira madxafyo laga qaybin doono ookiyaalaha loo yaqaano solar eclipse glasses kuwaas oo loogu talagalay inay dadka ku fiiriyaan qoraxda haddii qofka uusa haysaninna waxaa warbaahinta qaarkood ay ka digayaan oo u sheegayaan inuu dhulka fiiriyo amaba ay guryaha dadka ku jiraan faadil sheekh maxamed ayaa leh mar kale waxaa jirto wacyigelin weyn oo dadka loo sameynayo xaqiiqatan wacyi- wacyigelin fara badan baa warbaahinta ama ha noqoto kuwa social media ama ha noqoto kuwa warbaahinta waaweyn oo shabakadaha telefishinada oo kaleeto raadayaasha oo laga warbaahinaya oo laga- laga dadka laga wacyigelinaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo ay sahre ay dadka u sheegayaan waxaa ka mid a warbaahintu oo ay leeyihin marka aad fiirinaysid ood rabtid arrintan taariikhiga inaad fiirisid waa inaad xirataa okuyaalaha magaciisa loo yaqaano solar eclipse eh, glass la dhaho maaha okuyaalo kasta oo la xirto oo kuwa maaragtay oo la xirto maaha waa okuyaalaha khaaska inaad soo gadatid so haddaad rabtid aad ka qayb qaadato oo maaragta dadka daawanhaya ama qotid waa inaad ah, okuyaalaha dalbatid oo inkastoo hadda waqti uu yaryahayba inaad marka okuyaalaha dalbatid oo haystay ay noqonaysaa haddaadan haysanin warbaahintu waxay leedahay ka fiirso ama ka digtoono arrinta ayada inaad fiirso waayo waxaa dhici karta inuu indhahaada uu damaj soo gaarsiiyo ama uu dhaawac u geysto marka waa muhiim qofka fiirinhaya okuyaalaha la dhaho solar eclipse glass la dhaho inuu haysto waa muhiim jiddan sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ayay ahayd markii sidan oo kale gobollo ka mid a maraykanka oo magaalada washington d c ay ku jirtay uu ka dhacay qorax madoobaad markaasi oo boqolaal dada ay safaf dhaadheer u galeen ookiyaalaha solar eclipsiga ee loogu talagalay in qoraxdaasi lagu fiiriyo inay ka qaataan madxafka hawada iyo cirbixiyeenada ee ku yaala bartamaha magaalada washington d c weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan aroor wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay suuqa ugu weyn ee adeega marka ay timaado bariga afrika waa islii oo ku dhex yaala magaalada nairobi oo soomaalida ugu badan ay ku ganacsato waayadan waxa uu la daaladhacaya jahwareerka sarifka iyo lacagta doolarka oo hoos u dhacday oo si weyn looga dareemayo ganacsiga halkaasi xili dhanka kaleeto lagu guda jiro gabagabada bisha barakeysan ee rabadaan iyo ciidda soo dhow haddaba wariyaha v o eda maryan maxamuud barre ayaa wareysatay khaliif daahir cabdi oo ah ganacsade islii ka ganacsado suuqu maryanay aad buu waayaan mas-uul yaha ma garatay aad buu mas'uul yahay dadku aad ba usoo baxeen aad baa wax u- dadka u gadan hayaan oo ciidda si fiican baa loogu diyaar garoobay Eh, waa tahay marka ciidan waxay kusoo aaday iyadoo sarifka uu maalinba maalinta ka dambeysa hoos u dhacaya aad uu maalmahan hoos u galay bal ka waran guud ahaan eh, saameynta ay eh, dukaameynsiga eh, ciidda ay ku yeelatay eh, qiimaha sarifka oo isbedelay Eh, qiimaha sarifka oo isbedelay iyo alaabtii oo hore oo tii hore oo taallo oon tan dambe aan wax lagu soo galin oo oo qaali ah waa kulay ma garatay doolarku waa dhacay aad buu u dhacay dharka hadda waxa la gadan hayo ee dadku ay gadan hayaan wixii doolarka qaaliga hore lasoo siiye ma garatay marka way dadku ay yar calacalhayaan waxay leeyihiin dharkii wixii oo qaaliya iyo doolarka nagu dhacay iyo waxbay dadku yar calcalayaan laakiin aad baa ciidda ugu diyaargaroobana aad bay maaragtay wax u gadan hayaan waa tahay marka inkastoo dowladda ay marar badan sheegtay inay eh, dejin doonto doolarka oo aada u kacsanaa laakiin markaa ganacsato tihiin ka waran eh, hadda maadaama isku dheelitir la-aan ay jirto eh, khasaaraha ay idinka soo gaari karoo kale maxaa u malaynaysaa marka wallaahi khasaare waa soo gaaraya dadka dadweynaha khasaare waa soo gaaraya doolarkii oo dhacay eh, wixii badeecadahay oo haysteen eh, loogu talagalay ama soonka loogu talagalay ama ciidda loogu talagalay oo wixii hore ee doolarkii hore qaaliha lasoo siiyo isbedel badan baa jira ma garan marka maya waa isbedel badan baa jira een, dadkuna way oo kolley khasaare badan waa jira waa wixii hadda ka dambeeyeen wixii maata ama wuxuu dhaco ama wixii dhacay laakiin dee dadku waa wixii qaaliga hore ba weli ay gadanhayaan doolarkuna waa ku dhacay
marka mustaqbalka soo socdo kale mm, maxa- maxay faa'iido u leedahay baa is leedahay ganacsatada in maaragta doolarka hoos loo rido iyo weliba dhanka kale dadka wax iibsada oo macaamiisha ku xiran
wallaahi doolar kolle isagoo dhacaa dadka u dhaantaa shilinka kenya waa ibr noqday shilinka kenya inuu soo noqdo maarta uu dadku kenya shilinka kenya wax u qabtaa la rabaa ma garan doolarkani kicitaankiisa dadka faa'iido umayn ahayn dadka dadku waxay madiya faa'iido u tahay dadka biilka loosoo diraa faa'iido u ahayd laakiin dadka gudaha jooga maarta gacsadaa faa'iido uma ahayn ma garan laakiin wixii biilka la qaatay biil loosoo diray faa'iido u ahayd iyaka xataa laakiin wixii ay lacagta ku iibsan lahaayeen ayaa ku qaaliyoobayay guryaha kiradooda qaali ku ahayd marka muxuu faa'iido ugu lahaa bay kula tahay Eh, iyagu say say iyagu isleeyihiin weye laakiin iyaga waxaa u roon iyagoo doolar ka dhaca u roon oo maarata baysaarada ay ka riqaysaa u roon guryuhu ka riqaysaa baa u roon saas ayaa ka roon laakiin markaa eegtoo kale doolarkiiyoo dhacay oo lacagta shilinkii kenyaanka hadda uu yaraaday iyo markaa eegto n guryihii iyo wixii adeegyadii suuqa yaalay quutal daruurigii wixii la iibsan lahaa waxbarashadii wixii dhan oo qiimahooda uu kor kor jiro n ma- maxay maxay weli isku dhelitir la-aan ayaa jirta marka doolarka oo la dejiyey oo si xooga bunuugta lagu amray inay dejiyaan maxay usoo kordhinaysaa dadka ay kula tahay oo hadda la dareemi karaa waxba dadku waxa hadda eega yaalla ama waddanka yaalla ama dhar ha yaalla ama isku ha yaalla laakiin de wixii maaragtay baasirkii lama bedelo gudihiina waa qaali beecsharadiina waa qaali dolarkiina waa dhacay ma garan marka isku dhelatiri weli waxa isku dhelatira male waa un weli waa lagagablanhaya laakiin de waa bishan waxa hadda waa dolar dhacay waa hadda maalmahan un laakiin isku dhelatir inay dowladda keentaa laga rajaynaya insha allah ha marka mustaqbalka dambe wixii aa laga yaabaa inuu faa'iido dadku u yeeshaa leedahay haa in faa'iido yeesha dadka haa isku dhelatiri ay timaadaa yaa aada loo rajaynaya ha laakiin hadda khasaare waa waa uu muuqan karaa soo maaha maadaama oo
ha ha waa muuqan karaa mahe waa muuqdaaba waa muuqan karaa mahe waa muuqdaa maryam ha maadaama de lacag sare aad kusoo iibiseen waxyaabaha suuqa yaalla dadkiina maaragta ay xoogaa ku adag tahay sidii hore inay u dukaamaystaan oo kale
ha ha ha wixii oo maaragtay wixii dee dolarkii hore qaaliga lasoo siiyey iyo wixii dolarkii oo dhacay iyo wixii maaragtay isku yar ilsalaama yar wareer baa jira waa yar wareer wax layahaa jira laakiin dhinaca kale qaliifku dadka waxay idinku eedeynayaan dadkiina maaragtay mushtariga ah dadka macaamiisha waxay leeyihiin ayagoo ka faa'iidaysanaya doolarkaas aada u dhacay iyo waxyaabahaas ayay qaali kasii dhigeen beecsharadii iyo maalmahan ciidda oo kale iyagoo ka faa'iidaysanaya oo maalmaha ciidulfitriga loo diyaar garoobaya marka looma dhawaan karo suuqii wax lagama gooyin karaa ayay leeyihiin dadka maya wallaahi maryane waxa anagu hadda waxa dadku hayaan hadda dadkay hayaan ee yaleen ciidda lagu soo talagalay waa doolarkii wixii qaaliga ahaa weye dadka iyaa hadda khasaaragada haya wax maaragtay ilmaha iyaa khasaaragada haya hadda maaragtay doolarkii dhacay wixii iyaa khasaaragada haya ma garat marka lama odhan karo dadkii waxaa ku qaaleysan lama odhan karo dadkii yaa hadda khasaare galahayn si dolarka uu sidhicimaya waxoodii maaragtay hadda yay sii khasaare galahayaan laga yaabo mid maaragtay hadduu uu maaragtay wuxuu konton shilin ka helaa laga yaabo inuu labaatan shilin ka helo ama toban shilin ka helo
kaasi waxa uu ahaa khaliif daahir cabdi oo u waramayay wariyaha v o e da ee nairobi maryan maxamuud barre dalka kanada waxa uu ka mid yahay meelaha soomaali badani ee ay u carareen si ay caruurtooda ammaan iyo nolol wanaagsan ugu helaan laakiinse musiibada dilalka dhallinyarada ayaa halkaasi kuwa ku dhashay ama ku barbaaray ah ee soomaali kanadiyanka ah ayaa noqotay nasiib darre aad u weyn oo aanan xal loo helin ilaa iyo haatan haddaba wararkii ugu dambeeyey laba dhallinyaro ah ayaa la aasay isbuucii hore dalal kala gedisan oo isxigay haddaba xildhibaan shariif xaaji oo mudane laga soo doorto ah gobolka albeerta xildhibaanada ku jirana ah ayaan weydiiyey waxyaabaha ilaa iyo haatan dhallinyaradaasi wax looga qaban waayo dalalkooda
waa waa mahadsantahay zaar adiga iyo iyo iyo dhegeystayaashaba runtii marka horta waxaan ku bilaabeynaa waa tacsi aan u diraayo eheladii iyo iyo waalidiintii walaalihii ay geeridu saamaysay runtii waa wax trend ka socda guud ahaan north america waxa alberta ku gooniya maahan laakiin gobolkan aan degennahay sidoo kale wuxuu la wadaagaa dhacdooyinkaas meelaha kale ka dhacaya dilalkan qorshaysan oo aada moodid in uu targetkooda inta badan u badan yahay dhallinyarada ah marka waa waa arrin ay adag tahay runtii in la yidhaahdo sababtuna waa taas xalkuna waa kaas waayo sababahuna way kala duwan yihiin way badan yihiin xuluushii ama qaabkii wax lagu xalin lahaana waa wax sidoo kale aada iyo aada kula duwanaan kara sababtoo in la ogaado ayaa marka qaarkood aada u adag sababaha dhalinaya dalalkan hoosha xumaa waayahay alberto iyadoo aysan hore u jirin qof matala soomaalida ama dadka madowga ah ama dadka laga tirada badan yahay halkaasi ayaad xildhibaan ka noqotay ilaa iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii dad aada u fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ku le-day meeshaas dilalkaas iyo dhibaatooyinka ka jira ah marka ilaa iyo haatan maxaad qabatay maadaama deegaankii dadkiiba aad kasoo jeedid
horta waxaan ku jirnaa sanadkii koowaad tan iyo doorashadii kalfadhigii koowaadna mid gaaban oo ahaa oo baarlamanka waxaan haddii laa yidhaahdo uu qorshuu yahay bal arrintan in aan wixii aan ka qaban karno aan ka qabano maalmaha soo socdana waxaan kala hadli doonaa wasiirka maxaa layidhahdaa in cadaaladda gobolka uqaabilsan iyo iyo wasiirka uqaabilsan maxaa layidhahdaa arrimaha amniga ama public safetyga laakiin waxay kusoo laabanaysaa arrintu waa arrin guud ahaan dadkeena soomaaliyeed inaan ka tashana ay tahay oo aan wixii aan aan aan aan tala ahoo aan ka yeeli lahayn aan ka yeelno labadii geeri oo ugu dambeysay hadda midna kaalgariyaha midna edmonton aha waxay dhalin doonaan runtii in mar labaad dib loogu noqdo arrintan iyo iyo iyo dhibaatooyinkeeda sidii xal loogu gaari lahaa marka maalmaha soo socda hadduu ilaa yidhaahdo kulamadaasi wixii aan wasiiradaas iyo wixii kasoo baxa waan arki doonaa laakiin uma malaynayo in halkeedu uu uu uu deg deg noqonayo laakiin bilow fiican buu noqonayaa aan isleeyahay maxay yihiin waxyaabaha la isdhihi karo ee qayb ayay ka yihiin in dilalkan ay soo noqdaan soo laba kacleeyaan haatan Een, runtii labadan geeri oo dil oo isku dhaweyd oo ugu dambeeyey uunbaa een, hadda dadku ay ku baraarugayaan laakiin een, sida xilligan sanadkii hore bishii march eheedaan u malaynayaa Een, sidoo kale waa dil noocaasaan dhacay wixii ka dambeeyeen saasoo kale waa iska dhacayeen laakiin markay noqoto wax back to back ah oo isku dhow dhow ayaa runtii dadku markaasi ay ku baraaruga laakiin een, dhibaatadani waxay iska noqotay dhibaato muddo soo jireen ahayd oo oo joogtay ahayd mana naqaano kuwan maadaama ay ahaayeen een, een, kuwa ugu dambeeyey maalmo dhow kuwii dhacay oo aaska shalay aan ka qayb galay kii ugu dambeeyey ahaa Een, waxaan isleeyahay bal aan inaan ka warsugno hay-adaha dowladda ku shaqada leh baaritaankooda ba wixii kasoo baxa waa hagaag Een, marka waalidiintii iyo eheladii iyo haddaad baaritaano rasmiya samayseen dhalinyaradan maxaa ugu wacan ayay kula tahay inay ayaga isdilaan ma een, arrimaha daraagiska ee laga sheekeeyo iyo muqaadaraadka ma dhibaatooyin dhaqaale daraa jirto ma inay iskuuladii macnaha wax kicin karo oo la ogyahay ma jirta ilaa iyo haatan aad ogaateen intoo dhanba waxay noqon karaan qaybo ka mid ah yacni waxyaabaha sababaya laakiin een, midkii hadda ugu dambeeyey oo kale een, ma tuhmayno inuu arrintaasi wax shaquulan insaaid kasoo baxo u ahaa midkan kolon kuu sheegay oo kale oo ka dhacay bishii maarch sanadkii lasoo dhaafay sidoo kale wuxuu ahaa wax lagu qaldamay marka lama wada dhihi karo ayagoo dhanba waa waa waa dad een, ay ku shaqa leh arrimo maxaa la yidhahdaa dragas ha noqdo ama waxyaaba kale ha noqdo falal kale oo dambiyada kale ha noqdo qaarkood waa waa aargoosasho qaarkood waa kuwo lagu qaldamayo marku waa taan kuu sheegay oo kulahaa een, aad bay u adag tahay in la yidhaahdo een, sababta keliya oo oo oo horseedi karta dilalkani waa taas
waa hagaag marka arrintan sidee ayay ugu tahay caqabad een, hooyooyin ama aabayaal ciyaal ay la soo carareen dalka canada ay la joogeen nolol ay la raadinayeen in haddana masiibo noocaas oo kaleta ay saameyso waa runtii dhibaato aada u xoog badan waay Een, een, waxaan nahay soomaaliadaan nahay waxaan nahay dad kasoo cararay dal oo markii horena kaga soo cararay sababo amni xumo iyagoo la badbaadinayo een, ubadkaan dhalnay laakiin haddana in isla sababihii amni xumada oo oo oo ay ka mid tahay dil iyo wax la mid ah inay meeshan ugu yimaadaan waa waad qiyaasi kartaa culeyskeeda iyo iyo xanuunkeeda meesha ay leedahay xildhibaan shariif xaaji oo khadka telefoonka ah ee dalka canada iigu warramayay kol dhow ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington magaalada qaahira waxaa gaaray wafuud kala duwan oo ka kala socoto maraykanka qatar iyo israa'iil kuwaasi oo ka qaybgalaya kulanka la doonayo in heshiis xabadjoojineed lagaga gaaro dagaalka ka socda gaza sidoo kale waxaa la filayaa in ay magaalada qaahira soo gaaraan wafdi kale oo ka socda xamaas madaxweynaha maraykanka ayaa waraaqo u kala diray madaxda qatar iyo masar haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o ed arrintan ay wax ka qortay waxaa soo koobaya ismaaciil xuseen farjar ergada wadahadallada ayaa gaadhay magaalada qaahiro ee dalka masar sabtidii iyada oo la filayo in uu halkaas ka furmo kulan lagaga wada hadlayo sidii loo gaadhi lahaa heshiis xabad joojineed oo lagu soo afjaro dagaalka ka socda khaza muddada lixda bilood ah isla markaana loo sii dayn lahaa lahaystayaasha kala duwan agaasimaha hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee loo yaqaano c i a bill burns ayaa isaguna gaadhay magaalada qaahira sidoo kale wufuudda soo gaadhay magaalada qaahiro waxaa ku jira wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al taani iyo wafdi ka socda israa'iil sida ay baahisay warbaahinta alqaahira ee laga leeyahay dalka masar xamaas ayaa iyaduna qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay qaahiro u diri doonto guddoomiye ku-xigeenka khaza khaliil al haya xamaas ayaa mar kale ku celisay dalabkooda oo ay ugu horreeyaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah oo dhammaystiran iyo in ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan marinka khaza afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kerby ayaa sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu waraaqo u kala diray madaxweynayaasha masar cabdilfataax al siisi iyo amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xaamid al tani isaga oo ku booriyey in ay ka keenaan dhinaca xamaas in ay u hoggaansami doonaan heshiiska biden ayaa sidoo kale u sheegay netanyahu in uu awood dheeri ah siiyo ergada ku metelaya wadahadallada qaahira si loo gaadho heshiis xabadjoojineed sida ugu dhaqsaha badan kaasoo oggolaanaya in gargaar bini'aadannimo oo deg deg ah la gaadhsiiyo marinka khaza dagaalka ay israa'iil ku qaaday marinka khaza ayaa loo arkaa in uu yahay mid ka mida dagaaladii ugu khasaaraha badnaa uguna dhimashada badnaa qarnigan koob iyo labaatanaad kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadannimo iyo xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in dagaalka ka socda khaza muddada lixda bilood ahi in uu yahay xadgudub loo geystay bini'aadantinimada
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi v o eda ee qortayna la socodsiinaya markanna codkii baxsanaa ee baha u naxariistee sahre axmed jaamac iyo mid ka mid a khasaa'iqii rabadaanka rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaacan uga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha nooga shaqde
nabi ammaankaasi ayaa gebagabo u ah idaacaddeenni guud ahaanba intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinla isma dhaafna haatan
qur-aanko sharaxan jibraa'iil